halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee koob iyo soddonka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo efamyada magaalooyinka qaar adinkoo caalamka oo dhanna nagala socdaa boggeenna internetka v o a somaly com
habeen wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa sabti bisha noofembar waa shan iyo labaatan sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacaddeenna caawa waxaa wada jir halkan idinkala soo jeedinaya caashe ibraahim aadan iyo anigoo ah xuseen barre aadan
qodobadaad idaacaddeenna caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid a dunida oo maanta laga xusay maalinta ka hortagga tacadiyada ka dhanka ah dumarka
gabdhaha soomaaliyeed iyagoon wakhtigoodii gaarin in la guuriyo waan ognahay in iyagoon raalli ka ahayn lagu qasbo galmo waan ognahay gabdhaha soomaaliyeed in lagu qasbo inay shaqeeyaan iyagoo u baahan inay iskuul aadaan waan ognahay
sidoo kale waxaad maqli doontaan tiradii dadkii ku dhintay qaraxii iyo weerarkii shalay lagu qaaday masjid ku yaalla masar oo saddex boqol oo qof kor u dhaaftay waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijyadii martida mikrofoonka iyo cawayska washington marka hores waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka mas-uuliyiinta dalka masar ayaa sheegaya in saddex boqol iyo shan qof ay ku dhinteen weerar looga shaki qabay inay geysteen mitidiin oo ka dhacay masjid laga buuxo oo ku yaala waqooyiga gacanka siinaay ee ay qalalaasuhu ka taagan yahay toddobiy labaatan ka mid a dadka dhintay waxay ahaayeen sida warku sheegay caruur xafiiska xeer ilaalinta guud ayaa sheegaya in xag jiriin ay tiradooda u dhexaysay shan iyo labaatan ilaa iyo soddon ah ay beegsadeen masaajidka arrowda ee magaalada beerul cubeyd ee galbeedka magaalada al cariish fallaagada weerarka soo qaaday ayaa masaajidka ku tegay afar gaari waxaana ay qarxiyeen masaajidka kadibna inta ku carareen gudaha masjidka rasaas huwiyey dadkii cibaadaysanayey iyagoo markaana isku dayaya inay ka baxsadaan goobta nimanka dableyda ah ayaa sidoo kale gawaari ay gubeen ku horgudbay albaabadaha amaba kadinnada laga baxo ee dhismaha dad goobjoogayaal ah ayaa sheegay in fallaagadu ay rasaas ku soo fureen gaadiidka gurmadka iyada oo shaqaalaha gurmadka ka shaqaynayaana ay isku dayeen in ay dadka u daadgureeyaan cisbitaalada wakaalada wararka ee dowladda ayaa sheegtay in dad gaaraya boqol sideed iyo labaatan qof ay ku dhaawacmeen weerarkaasi
wararka ka imanaya dalka bakistan ayaa sheegaya in qof isa soo midaamiyey oo isku qarxiyey kolonyo baabuur ah waxaana ku dhintay ugu yaraan shan qof iyada oo sidoo kale ay ku dhaawacmeen tiro badan qaraxan ayaa ka dhacay wado mashquul ah oo magaalada kweta ku taala baabuurta qaraxa lala beegsaday ayaa waxaa lahayd maleeshiyo dowladda bakistan taabacsan dambi baarayaasha ayaa sheegay inay heleen xubno ka mid a qofkii isqarxiyey iyaga oo baaraya haybtiisa qaraxan ayaa waxaa islamarkiiba sheegatay kooxda taalibaan gaar ahaan garabka ka dagaalama gudaha bakistan
madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa u sheegay dhiggiisa dalka turkiga in maraykanka uusan sii wadi doonin hubsiinta dagaalyahanada turkiga ee kurdishka ah ee la yidhaahdo y p g wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi turkiga kosovuglu ayaa sheegay in trump uu warkan sheegay markii uu khadka taleefonka kula hadlay madaxweynaha dalka turkiga rajib dayib erdogan sida uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda trump ayaa sheegay inuu siiyey hanaan muuqda oo cad dagaalyahanada y p g oo ku aadan hubsiintooda waxaa xigay wasiirka arrimaha dibadda maraykanka oo leh waxay ahayd in kaalmadan macno darrada horey loo soo afjaro war habeennimadii jimcaha ka soo baxay aqalka cad ayaa lagu sheegay in trump uu wargeliyey erdogan kuna wargeliyey in isbeddelkan uu yahay mid sii jiri doona
saddex diyaaradood oo wada raashin gargaar ah iyo shaqaalaha samafalka ayaa gaadhay magaalada sanca ee caasimadda yemen waa gargaarkii ugu horreeyey ee la gaarsiiyey dalkaasi muddo saddex toddobaada kadib markii isbahaysiga uu sacuudigu hogaamiyo ay xidheen xadka dalka yemen islamarkaana ay mamnuuceen duulimaadyada u socda iyo kuwa ka baxaya dalkaasi go-aanka xayiraadda isbahaysiga ayaa saameyn ku yeeshay xaaladda bini-aadinimo ee ka jirta yemen madaxda hay-adaha w f p w h o iyo weliba hay-adda unisef ayaa ka digay xaaladda ka jirta dalkaasi oo ay dagaallo ka socdaan halkaa dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a aynu ku bilownay gacanka hadalka ka dhanka ah hooyooyinka iyo gabdhaha ayaa ka mid ah dhibaatooyinka baahsan ee joogtada ah ee lagu hayo xuquuqda aadamaha dunida maanta oo kale sannad kasta noofembar waxaa loo asteeyey maalinta isku baraarujinta gacanka hadalka ka dhanka ah dumarka soomaaliyana waxaay ka mid tahay waddammada ay ku badan yihiin falalka noocaasi oo kale ah waryaheena saare cabdi axmed ayaa warbixintan nooga diyaarisay
ayadoo dunida laga xusayo maanta oo ku astaysan maalinta la xusuusanaya xadgudubyada ka dhanka ah dumarka ayaa meelo kala duwan oo soomaaliya ka mid ah waxaa ka dhaco tacadiyada haweenka lagula kaco oo ay geysanayaan rag hubaysan iyo kuwo aan hubaysnaynba gobolka banaadir oo ah gobol ay ku nool yihiin malaayiin dada waxaa ku yaallo xeryaha dadka barakacayaasha ay ku nool yihiin haween danyar ah oo aanan haysan difaac adag iyo gabaatoon ah ayaa xeryahaasi ku nool waxa ay la kulmaan tacadiyo kala gedisan jawaahir baarqab oo ah guddoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir waxa aan weydiiyey sida ay ku ogaadaan tacadiyada ka dhanka ah dumarka ee ka dhaco gobolkaasi annagu waxaan ku helnaa xogta gabdhaha ururka haweenka gobolka banaadir waxay ka dhisan yihin toddoba iyo tobanka degmo marka degmadu ay wax ka dhacaan ama dadka caadiga degan oo deegaanka nala soo xiriiraya marka markii ay dhacaan tacadiyadaas waxaa jira marka hay-ad s w c c la yidhaahdo hay-addaasaan la xiriirnaa iyadaa dha dhakhtarka geeya iyagaa haddii gabadha la kursado si ay dhiiga iyo baaritaana la marsiiyaa waxaa loo diraa maaragtay gabar boolisa gabadhaasaa xaaladeeda la soconayso kadib haddii gacantaas dhibaatada gabdhaha dadka ugeysanaya lasoo qabtana waa la xiraa laakiin inta badan waxba lagama gaarin natiijada kursadaha gabadha soomaaliyeed ama ay waxaad arkaysaa sideed jir marka mararka qaarkood waxaad arkaysaa gabar yaroo ugu badan maaragtay hadday ugu badato shan iyo toban afariyo toban da ma kale laha hadday noqoto ama barakacyaasha ha joogaan ama saxaafadaha ha joogaan inkastoo falalka kufsiga iyo gacanqaadka dumarka ee garaacista ay tahay wax xasaasi ka ah dhaqanka soomaalida dhexdooda markii la fiiriyo haddana meelaha qaarkood waxaa lagu qariyaa dhaqamada soo jireenka muddada ah ee lagu xaliyo tacadiyada ka dhanka ah qof dumar ah falkii ugu dambeeyey ee gabar kufsi waxyeello weyn loogu geysto waxa uu gaaray faa'iso sheekh maxamed sheekh xayi oo magaalada boosaaso nin hubaysana uu ugu geystay ilaa iyo haatan waxa ay la taallaa isbitaal ku yaallo magaalada muqdisho dhibkii gaaray bil ka hor faa'iiso aabbaheed sheekh maxamed sheekh cabdixayi ayaan weydiiyey xaalka gabadhiisa wakhtigan iminka bil iyo habeenno iyo isbitaalka ku jirtaa dhaawaceeduna wuu culus yahay muddada intaa dhan mana ayna fadhiisanin mana aynan istaagin iminkana daaweyntii unbay ku jirtaa wakti ay qaadan iyo si ay noqonna ilaahay baa ku cilmi leh annaguna waxaanu rajaynaynaa ilaahay inuu caafiyo weli isbitaalkii bay ku jirtaa oo lagu daaweeyaa maalintii isbitaalkii aan keennay ee digfeer bay sidii ugu jirtaa oo lagu daaweeyaa marka xaaladeeduna de way iska culus tahay caafimaadna ilaahay baa haya ilaahayna waxaanu ka rajaynaynaa inuu caafiyo jawaahir baarqab guddoomiyaha gobolka banaadir ayaa leh tacadiyadu kuma eka oo keliya kufsiyada noocaasi u dhaca waxaa kaloo jira garaacidda oo gabdhihii maaragtay xaasaskii aan xaquuqda markii si loo fiiriyo bini-aadanimada si ka baxsan oo arkay mararka qaarkood oogadooda gabadha bedelan markaa weydiiso ninka ay dileen ninkiiaa kalisa marka tacadiyada noocaasa ayaa ka dhaca
xafladaha maanta oo kale soomaaliya lagu qabto gobollo kala gedisan waxaa looga hadlaa tacadiyada dumarka loo geysto waxaana hogaamiyayaasha u dooda xuquuqda dumarka mas-uuliyiinta maamulada iyo sidoo kale xubnaha dowladda iyo hay-adaha wakiiladoodaba ay si weyn uga wada hadlaan inay tahay arrin aanan loo dulqaadan karin tacadi lagula kaco qof dumara magaalada baydhabo maanta shirka xuska maalinta dabargoynta tacadiyada loogu magacdaray ee halkaasi ka dhacay waxaa ka qaybgalay saraakiil hay-adaha qaramada midoobay wakiilka hay-adda safe the children ee koonfurta soomaaliya maxamed xaaji ayaa ka mid ahaa mas-uuliyiintii ka hadlay gabdhaha soomaaliyeed iyagoon wakhtigoodii gaarin in la guuriyo waan ognahay in iyagoon raalli ka ahayn lagu qasbo galmo waan ognahay gabdhaha soomaaliyeed in lagu qasbo inay shaqeeyaan iyagoo u baahan inay iskuul aadaan waanu ognahay isku soo wada duubo kaysaska tacadiyo dumarka lagula kaco ayaa intooda badan ah kuwo aanan la maqal amaba aanan soo bixin oo aanan xal loo helin sababo la xiriira ehelada qofka dhibanaha ah oo ka baqo dhibaatooyinka dhinaca raadka dhaqanka ee ay arrintaasi ku reebi karta awgeed
aad ayay u mahadsantahay saare cabdi axmed oo warbixintaasi inoo soo diyarisa halkaad kala socotaanna waa laantaaf soomaaliga v o a
dowladda masar ayaa sheegtay in ay korortay tirada dadkii ku dhintay qaraxii iyo weerarkii shalay lagu qaaday masjid ku yaala gacanka siinaay dacwad oogaha dowladda masar nabiil saadiqa ayaa sheegay in tirada dadka dhintay ay marayso saddex boqol iyo shan qof toddoba iyo labaatan ka midana ay caruur ahaayeen weerarkaasi waxaa ku dhaawacmay laba boqol lix iyo labaatan qof sida wararkii ugu dambeeyey ay sheegayaan waryaheena xuseen cismaan xasan xuseen saxnuun ayaa wararkii ugu dambeeyey weerarkaasi qaahira nooga soo diray tirada dadka ku geeriyooday weerarka loo geystay masjidu rawda ee gacanka siinaaya ayaa kor u dhaaftay saddex boqol oo qof halka dhaawacuna uu yahay in ka badan boqol qof oo masaari ah xer ilaalinta dowladda masar ayaa maanta sheegtay tirada dadka ku geeriyooday weerarka ka dhacay maalintii shalay gacanka siinaaya inuu yahay saddex boqol iyo shan qof dhaawacuna waxa uu gaarayaa boqol iyo labaatan qof ayaa lagu yidhi war ka soo baxay xafiiska dacwad oogaha sare ee waddankani xeer ilaalinta ayaa sidoo kale hoose ka xariiqday maleeshiyada weerarka geysatay inay siteen calanka ururka aisisa ama daacisha kuwaasoo tiradooda gaarayay shan iyo labaatan ilaa iyo soddon qof dhinaca kale ciidamada milatariga masaarida ayaa howlgallo ka dhan ah kooxaha argixisada ka fuliyey deegaano ka mid ah gobolka waqooyiga siinaaya afhayeen u hadlay milatariga dalkani ayaa tibaaxay inay dileen tobanaan ka mid ah maleeshiyada argixisada ah kadib markii ay milatariga duqeeyeen meelo ay ku dhuumaalaysaan kooxaha argixisada oo ka mid ah gacanka siinaaya milatariga ayaa warfideenka u sheegay inay burburiyeen tiro ka mid ah gawaarida maleeshiyada mintidiinta ay u adeegsadaan weerarada ay u geystaan ciidamada iyo dadka masaarida ahi ilaa iyo hadda koox gaar ah ma sheegeen weerarka dadka badan ay ku dhinteen ee ka dhacay gobolka waqooyiga siinaaya arrintan ayaa ku soo beegmaysa xili habeen hore madaxweynaha dalka masar cabdulfataax asiisi uu wacad ku maray inay cagta marinayaan waxa uu ugu yeedhay kooxaha argixisada ah ee xasuuqa u geystay dadka masaarida maalintii shalay ayay ahayd markii maleeshiyo mintidiin ah ay weerareen masjid ku yaala waqooyiga siinaaya kaasoo sababay geerida in ka badan saddex boqol oo qof oo masaari ah xuseen saxnuuni v o a qaahira
degeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa u sheegay dhiggiisa turkiga in maraykanku aanu sii hubayn doonin dagaalyahanada kurdiyiinta ee suuriya hadalkan ayaa ku soo beegmaya xilli bilihii u dambeeyey xiriirka maraykanka iyo turkigu uu mugdi sii gelayay faahfaahinta warkan waxaa inoo haya jacfar kuukay madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa u sheegay dhiggiisa turkiga in maraykanka uusan sii hubayn doonin dagaalyahanada kurdiyiinta ah ee siiriya ka dagaalama hadalkan ayaa sida laga soo xigtay wasiirka arrimaha dibadda turkiga mawluud kavus oglo uu trump ku sheegay wadahadal dhinaca taleefanka ah oo labada madaxweyne ay yeesheen jimcihii shalayto sida uu sheegay kavus oglo trump ayaa u sheegay in uu bixiyey awaamir cadcad oo ku aadan inaanan la hubayn karin kooxda y p j waxaa kaloo uu soo xigtay madaxweynaha maraykanka inuu yidhi arrintan micno darrada ah waxay ahayd in wakhti hore ay joogsato way naga farxisay inaannu maqalno inaan si cad loo sii hubayn doonin ururka isku dayaya inuu burburiyo siiriya runtii waxaannu doonaynaa inaannu aragno ballanqaadka noofula madaxweyne erdogan iyo trump ayaa sidoo kale ka wada hadlay iibsiga qalab milatari oo uu turkigu ka iibsado maraykanka sida lagu sheegay war qoraal ahoo ka soo baxay aqalka cad habeenkii jimcaha trump ayaa u sheegay erdogan inuu dib u habayn ku samaynayo taageerada milatari ee maraykan ku siiyo kooxaha ologolla ah siiriya laakiin warbixintu ma aanay carab dhabin y b g aad ayuu mahadsan yahay jacfar kuukaay oo warbixintaasi inala socodsiin halkaad ka dhegeysanaysaana waa v o a haatan waxaad kusoo dhowaataan barnaamijka martida mikrofoonka waxaa inoo haya wariyaheenna ridwaan xaaji cabdiweli
toddobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku waraysanayaa cabdiraxmaan maxamed saciid oo loo yaqaana jentelman oo diraasad ka sameeyey nidaamka federaalka bartayna culumta siyaasadda iyo dhaqaalaha kusoo dhawo barnaamijka cabdiraxmaan ridwaan waa mahadsantahay waa dhowahay bal ugu horeyn arrimaha federaalka ayaan wax badan kaa weydiin doonaa laakiin haddii aad ku bilowdo nidaamkan federaalka taariikhdiisa adoo soo koobaya nidaamka federaalka waa nidaam aada u facweyn waxa uu soo bilowday qarnigii saddexaad dowladdii griiga ahayd ama goboladii griiga ay ka mid ahaayeen ajalan waxaa higay confederationkii ama isku imaatinkii swiiska goboladiisa oo swiis contons loo yaqaano qarnigii saddex iyo tobnaad waxaa xigay seven united provinces todobadii gobol ee isku tegay rabay inay independent ama xorriyad ka qaataan dowladdii spain oo markaasito haysatay netherland kii ugu dambeeyey ama saamalka ugu fiican oo la qaadan karo wuxuu noqday kii mareykanka oo isagoo xoreynayeen dowladdii ingiriiska saddex iyo tobankii gobol ee isku tegay kun iyo todoba boqol todobaatan iyo lixdii isla markaana ay ku askumeen nidaam confederation la yidhaahdo for confederationkiina waa uu shaqeyn waayey markaa waxay noqotay nidaamka federaalka inay qaataan oo ilaa jeedaa nidaamka dowladaha dhexe xooga siinaya
sideedaba waxaa jira saddex saddex nooc oo nidaam dowladeed confederation unitary system iyo federal system confederationka maaha nidaam hadda adduunyada ka socda ama la isticmaalo waa nidaamkii u horeeyay isugu yimaadeen caqabado badan ayayna dowladdii mareykanka saddex iyo tobankii gobol ee mareykanka rabay inay xorriyadda qaataan ay kala kulmeen waxaasoo ay ka mid ahaayeen taxationka ciidamada iyo tritiyada dibadda iyo ay galayaan marka waxay noqotay inay nidaamkii bedelaan dastuurkii bedelaan oo federal systemka ay qaataan waaya maxaa marka sababay ama maxaa sababa nidaamka federaalka in la qaato ujeedada laga leeyahay maxay tahay nidaamka federaalka in la qaato taariikhiyan waxaa keenaya in marka hore goboladaasi ay yihiin gobolo yaryar oo maaragtay keligoo taagan cabsi ay imaan karta ah in dibadda looga soo duulo markaa waxay weeyaan inay isku tagaan ay noqotay si awood ciidan ay u yeeshaan dhinaca kale waxaa ay ka imaan kartaa xagga dhaqaalaha si dhaqaalahoodu u ballaartay ilan markii aad yar tahay oo gobol yar aad tahay wax awood badan oo dhaqaalaha ma lihid si dhaqaalahaada uu xoog u yeesho aqoontaada ay xoog u yeelato waxaad door bidaysaa marka inaad goboladii kale aad isku tagtaan oo wax wadaagtaan waxa aad wadaagaysaana aad kala qorataan marka nidaamka federaalka qeexitaankiisa haddaan kuusoo hormariyo waxa weeyaan nidaam saddex level oo dowladeed ay ka jirto dalkaasiito mid waa federal governmentiga federal governmentiga macnaheeda kale haddii dadka loo fasiro waxa weeyaan national governmentigii ama central governmentigii waxayna leedahay awoodo cayiman oo ay ayada qaas u tahay waxaa jira nidaam la yiraahdo waxaa kaloo jira states ayaa jira stateskuna waxay leeyihiin waa goboladii awoodahoodii ayagana awoodo qaas oo wacyiman ay leeyihiin waxaa sii jira awoodaha councilka ama degmada ama districga oo ayagana awoodo qaas iyo shaqooyin qaasa kale leh meelaha hadda marka la eego xilligan casriga ah tusaalooyin loo soo qaato in nidaamka federaalka uu ka hirgalay waxaa ka mid a dalalka maraykanka iyo switzerland oo kale maxaa sahlay kula tahay in nidaamkaas uu ka dhaqan galo oo uu shaqeeyo sideedaba nidaamka federaalka marka la qaadanayo waxaa muhiim ah laba qodob inay meeshaasi ay ka jirto qodobka koowaad waxa weeyaan dalkaasi inuu yahay dal sharcigiisu uu sugan yahay oo dadku ay yihiin dad sharciga dhowraya oo ka dambeeya rule of law waxa la yidhaahdo iyo inay aqoonteedii ay leeyihiin labada arrin hadday jirto markaa waxay imaanaysaa in nidaamkii federaalka la dhaqaajin karo oo wax badanna laga qaban karo waxaan daraasaad badan ku sameeyey nidaamkaasaa sheegtay mareykanka swiiska iyo canada germany iyo australia intaba waxa weeyaan dadkayba loo ah inay nidaamka federaalka ka miro dhaliyaan waana dad labadaa qodobaan soo sheegay leh xagga xaqdhowrka sharciga rule of law inuu dalkaasi ka jiro iyo in dadka aqoon ay u leeyihiin waxa ay rabaan inay ku dhaqmaan dalal kale oo afrika dabcan sida nigeria iyo ethoobiya ayaa nidaamka federaalka laftirkiisa lagaga dhaqmaa laakiin dad badan baa ku doodaya inaan la oran karin nidaamkaas uu ka shaqeynayaa qaaradda afrika say kula tahay adiga aragti ahaan arrintaas waxaan ka qabaa fikraddan ah sideedaba wadamada hormaray labadii qodob heysta si fudud oo aan xurguf iyo dagaal iyo waxba aysan imaan ayay ugu dhaqmaan oo dee aqoontii iyo sharcigii dhowritaankiisii meeshuu ka jiro meelaha aynan ka jirin waxoogaha yar caqabado badan ayay keenaan marka waxay isticmaalaan system la yidhaahdo corsian federal corsian federal waxa waaye federal dowladda dhexe ama dowladda centraalka ama national governmentiga ay xoog isugu heyso gobolada iyadoo shaqooyin yaryar u deysatay laakiin waa system aan maaragtay effective u ahayn marka loo fiiriyo kuwa reer galbeedka soomaaliya aan u soo noqonno soomaaliya hadda nidaamka federaalka ayaa dabcan siyaasad ahaan la isku raacay in dalka lagu dhaqmo laakiin weli hanaankii lagu dhaqangelin lahaa nidaamka federaalk waa socdaa dabcan maamulaha dalka ka jira dowladdaha ka jirta soomaaliya haddaad dib u fiiriso siduu kusoo bilowday nidaamkan federaalka nidaamka federaalka xilligii xoriyadoonkii taariikhda waxay sheegaysaa kun iyo sagaal boqol konton iyo sagaalkii in xisbiga digil iyo mirif ay yidhaahdeen federaal aan rabnaa laakiin waxaan filayaa inay meesha ka maqan tahay aqoontii federaalka iyo rule of logi inuusan jirin marka xisbiga digil iyo mirif ayaa soo jeediyey hase ahaatee xisbigii kale s y l oo weynaa ayaa codkii kaga qaaday in systemka uusan noqon karin federaal ee uu noqdaa unitary maxamed siyaad allahu raxmade dhowr jeer ayaa lagu soo hadal qaaday waxaan waxna kama aysan soconin xilligii burburkii ayaa anoo jaamacad ka dhiganaya london school of economics london school of economics nineteen ninety four kii kun iyo sagaal boqol sagaashan afartii laisugu yimid waxaana isuguma aysan imaan siyaasiyiin soomaaliyeede khubaro adduunyada ka socota iyo shakhsiyaad soomaaliya oo aanan hadda magacooda sheegi karin ayaa isugu yimid london school of economics lagana soo jeediyey in soomaaliya laga dhigo system federaal ah marka systemka federaalkaasi waxaad arkaysaa inuu fikrad dibadda nooga timaaday ay tahay waxaa loo arkaa xaqiiqda inay tahay maadaama nidaamkii dowladda dhexe dalka uu ka jiray in burburkii kadib loo arkay in loo baahan yahay adeegyadii dowladeed inay gaadhaan gobolada iyo degmooyinka dalka oo dhan marka soo lama odhan karo taas laftirkeedaa sabab u ah in dadka soomaalida ay maanta nidaamkan federaalka maaragta haystaan horta weli nidaamka lama qaadanin dhismihiisii ayaa socda caqabadaha dowladda soomaaliya ay hore ugu soclaadaan waxaa ka mid ah nidaam aan dhisneyn ayaan qaadanay nidaamkuna ma aha weli mid kombalida oo markii la dhammaystiro ayaa afti dadweyne loo qaadi doonaa marka hadda waa ku dul soconaa oo waa nidaam adduunyada aanan weli aysa soo marin waay dal yacnii arrintiisu aysan sugneen oo haddana sharcigiisu sugneen oo haddana dhahaya waxbaan rabnaa meel waxaa lagu jiraa mugdiya hase ahaatee nidaamka federaalka kama bedelna nidaamyada kale nidaam marka laga hadlayo dowladeeda uniter ha ahaado ama federaal ha ahaado waxa weeyaan qaybinta awoodaha dowladda marka unitarygana wixii waxay ka imaan jireen dowladdii centraalka ahayd federaalkana iyadoo awoodda weyn ay leedahay dowladda federaalka ayaa haddana awoodaha qaar waxaa la siiyey dowlad goboleedka awoodaha qaarna waxaa lasii siiyey dowladaha degmooyinka oo districgyada ama townska la yiraahdo marka lama dhihi karo koley hadda dib ha loo laabto aniga waa qabaa in lagu socdo laakiin waa in sida uu yahay loo loo raadiya oo wadadeedii la mara caqabadaha aada isleedahay way ku horgudban yihiin in nidaamka federaalka uu ka shaqeeya soomaaliya xilligan maxaa ka mid ah tusaale ahaan haddaan eegno oo kale dabcan hay-adihii dowladeed maanta sidii loogu talagalo uma shaqaynayaan marka la eego dowladaha gobolada iyo dowladda dhexe waxyaabihii kala qeexi lahaa awoodaha siyaasadeed iyo kuwa khayraad iyo kuwa sharci ma muuqdaan oo dabcan dastuurkii weli dib looma habeyn marka caqabadaha ugu waaweynee kuu muuqda maxay yihiin sideese looga bixi karaa caqabadaha waaweyn waxa weeyaan wareerka ka dhex jira dastuurka hadda noo qoran oo aan ma aragtay kala saaraynin si qeexan u kala saaraynin awoodda dowladda nationaalka ah ama dowladda federaalka ah ama dowladda centraalka ah haddaad federaal noqosho waa dowladdii dhexe iyo dowlad goboleedyada iyo jiritaan la-aan ka jira dowladihii kaunsilada ama degmooyinka ahaa marka si caqabadaha looga gudbo wuxuu baarlamaanku u baahan yahay ama wasaaradda dastuurka ay u baahan yihiin inay ka wada shaqeeyaan in qodobadaas review deg dega lagu sameeyo oo la kala saaro haddeen aqoontii aysan jirin loo kaashado dad aqoonteeda leh si nidaamku u noqdo nidaam waafi oo aan muran iska qabasho aysan ka jirin hadda waxaa meesha ka jira waxa weeyaan isku awood baad moodaa inay dowladdii federaalka aheyd iyo dowlad goboleedyadii ay yihiin marka loo fiiriyo siyaasadda arrimaha dibadda arrimaha gudaha waxaasitana nidaamka federaalka wuxuu awood khaasa u siinayaa lacag sameynta taxationka waxyaabo badan dowladda weyn ee federaalka ah awoodo kale ay leeyihiin way jiraan awoodo ay wada qaybsadaanna way jiraan marka waa in la kala saaraa awoodahaas oo la kala sheegaa si aan lasuu qaldamin dadkuna markaas nidaamkaas ay u hogaansanaadaan ha laakiin laakiin haddii si kale loo qeexo waxaa la leeyahay federaalka waa inuu noqdaa in adeegyada dowladeed si isku dheelitiran loo gaarsiiyo dalka oo dhan oo qof kasta oo soomaali ah meesha uu joogo uu ku dareemo in dowladdii dhexe uu qeyb ka yahay marka ma laga yaabaa inay taas mararka qaar qayb ka tahay muranada jira inkastoo dabcan ay xaqiiq tahay maanta in soomaaliya dowlad dhexe oo sidii loogu talagalay u kafaala qaadi karta guud ahaan gobolada aysan jirin horta dowladda federaalka ma ka jirayso magaalo madaxda keliya waxay joogi doontaa gobol kasta iyo meel kasta shaqadeeda khaaska ah ayaana qabsanaysaa oo u cayiman oo waxyaalihan hadda soo sheega ah dowladda kale ee goboleedyada dabcan way ka duwantahay arrintaas hadda dee arrin mugdiaan ku jirnaayo meelaha qaarba dowladdii ma joogto awoodeediina kama socoto marka marba wixii aad haysato inaad exercise garayso waay si markaad meelaha kale u gaarto aada u gaarsiiso nidaamkii dhisnaa waxaa marka xasuusin mudan confusion suusan ama wareer suusan u dhicin qofka soomaaliga waa muwaadin meel kasta uu joogana xuquuqdiisa ayuu leeyahay dowlad goboleedyadu waxyaalaha ay qaadan karaan waxaa kamid ah inay sameeyaan driving lessonka ama lessonka baabuurka lagu wado inay sameeyaan certificate of marriage qofkii markuu gobolka ka samaystay uu yiraahdo gobol kale ama state kalen u guurayaa waxaa loo tixgelinayaa tiisii gobolka kale uu ka samaysto oo waa in goboladu ay is aqoonsadaan si confusion uusan u jirin laakiin hadday tahay intaa usoo guurtay samayso mid cusub waxa weeyaan systemka federaalka ma sheegay sidaa waaya dhinaca dhaqaalahana dabcan waa baratay marka la eegayo khayraadka iyo sida loo qaybsanayo ahmiyad intee la-eg ayuu ka qaadanayaa in nidaamka federaalka uu noqdo wax laysla ogol yahay oo shaqeeya oo bulshadaas ku dhaqmaysa ay isla gartaan sideedaba nidaamka federaalka dowladda federaalka waxay xaq u leedahay wixii caam ah oo dadkoo dhan wada saameynay marka hadday tahay bixin license good oo ama oyl ama saliid kale dalka looga sameynayo ama kaluun dadka looga sameynayo dowladda weynaas kale meeshan haddii laisxaq dhowro oo dowladda dhexe wixii dowladda federaalka wixii loogu talagalo loo cayimay ay sideeda u qabsato dowlad goboleedyadana ayaynu sidooda u qabsadaan wax iska horimaada ma imaanayo dhinaca dhaqaalaha waxaa macquul ah in dowladda goboleedyada aysan iskabi karin maadaama aysan iskabi karin waxaa loo ogol yahay local taxation ah inay ka shaqaysiiyaan ilaa xad waxaasna constitutionka guud ayuu ku qoran yahay wixii loo ogolaanayo marka waxaa muhiim ah in dowladda federaalka howsheedu ay cayiman tahay qanuunkeedu uu ogol yahay dowlad goboleedana qaanuunkooda uu yahay mid la socda ama aan ka hor imaanaynin dowladda weyn sideedana labada dowladood hadday isqabtaan nidaamka federaalka wuxuu sheegayaa dowladda federaalka inay awoodda weyn leedahay haddii maxkamad la gaaro iyo haddii si kalaba loo maarayo waayah ugu dambeyn sidaaad ka dhawaajisay ama marar badan aad ku celcelisay shaki kuma jira in nidaamkii federaalka weli sidii loogu talagalay aan u shaqaynayn waxyaabo badan oo dastuurka uu ugu weyn yahayna sabab ha u noqdaan laakiin iyadoo weli ay jiraan dastuurka dastuurka oo aan dib loo eegin mararka qaarkood amni xumo dalka ka jirta dhaqaalaha dalka oo aada u hooseeya siyaasaddii oo aan laga heshiinin say suuragal ku tahay in iyadoo waxaasoo caqbada ay jiraan haddana dowladda dhexe iyo maamuladu ay yareeyaan muranada siyaasadeed ee mararka qaarkood soo ifbaxaya ee salka ku haya awoodaha siyaasadeed waa dhibaatooyinka aan ka dhexleyno federaalka maadaama rule of lowguna uu liito sharciga uu liito aqoonteediina aanan lahayn dhibaatooyinkaan ka dhexleyna waa in isqaqabsi iyo anaa leh iyo anaa leh ay imaato laakiin waxaa loo baahan yahay in laga fiiriyo danta guud iyo maxaa dalkii iyo dadkan dhibaateysan ee muddada dhibaatada ku jiray dan u ah marka taa hadday jirto xilqaannimada ay jirto waxa weeyaan meel waa la gaarsiin karaa si fududna waa loo dhammaystiri karaa aada iyo aad baa umahadsantahay waa mahadsantahay ridwaan intaas ayaan toddobaadkan kusoo gebagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayey cabdiraxmaan maxamed saciid oo loo yaqaana gentleman oo diraasado ka sameeyey nidaamka federaalka bartayna culumta siyaasadda iyo dhaqaalaha inta mar kale aynu kulmi doonno waa ridwaan xaaji cabdiweli oo idinle nabadgelyo
aad ayuu mahadsanyahi radwaan xaaji cabdiweli oo barnaamijkaasi martida mikrofoonka aynala socodsiinay halkaad ka dhegaysanaysaanna waa v o a haatanna muqdisho magaalada muqdisho waxaa maanta ka dhacay hadal dhinaca nabadda ah iyo midnimada boorinaya u jeediyey xubnaha baarlamaanka soomaaliya guddoomiyaha baarlamaanka jabuuti oo booqasho ku jooga muqdisho waryaheena xasan kaafi qoyste ayaa warbixintan inoo soo diray gudoomiyaha baarlamanka soomaaliya maxamed sheekh cismaan jawaari oo kulanka shir guddoominayey ayaa ugu horreyn wafdiga jabuuti ee uu horkacayo guddoomiyahooda ku soo dhoweeyey xarunta golaha shacabka isagoo sheegay inay joogaan dalkoodii hooyo abaal ay isu galeen labadeenna dal ma aha mid hal munaasabad lagu soo koobi karo labiyo tobankii disembar laba kun iyo labiyo toban waxaa golahan hadal hadal jeedin qaaya leh ka jeediyey mudane marxuum idriis arnauud cali naxariistii janna allaha siiye booqashadii asaga iyo xildhibaanada golaha jabuuti ku yimaadeen xamar disembar laba kun iyo labiyo toban waxay ahayd mid taariikhda barlamaano- baarlamaanka federaalka soomaaliya baal dahab ka gashay waayo wafdigaasi wuxuu ahaa xildhibaanadii ugu horreeyey booqasho rasmi ah noogu yimid baarlamaanka oo ma- baarlamaankeena oo markaasi saddex bilood keliya jiray maxamed sheekh cismaan jawaari ayaa sidoo kale hoosta ka xariiqay in jiritaanka dowladnimadu ay saldhig u tahay golo baarlamaan oo si hufan u shaqeeya waxaana uu dowladda jabuuti iyo shacabkeedaba uga mahadceliyey in wixii ka dambeeyey burburkii dowladdii dhexe ay iyagu isu taageen in soomaaliya ay yeelato baarlamankii ugu horreeyey oo si dimuqraadi ah u shaqeeya mudane guddoomiye mudanayaal sidaan ka wada warqabno jirsiinta hay-adaha dowladda iyo jirista dowladnimada gundhigeedu waa baarlamaan waa arrinta labaad oo aan rabo in aan si kooban u xusuus- u xusuusano markii jiristii dowladdii dhexe ee soomaaliya naga dhicisooday kow iyo sagaashankii oo in muddo ahba dalku dowlad dhexe la-aan noqday waxaa caqli xikmad leh iyo howlgal tab iyo xeelad iyo faradhoodhoobni leh iyo dulqaad dheer noogu soo gurmaday shacabka iyo madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti oo fahmay in sirta dib u dhiska dowladnimada soomaaliya ay ku jirtay kana bilaabanaysay dhisidda golo baarlamaan ay soomaaliya yeelato dib u unkintii baarlamaanka iyo fufinta dhaqan dimuqraadiyadeedka maanta dalkeenu marayo allahu subxaanahu watacaala ka sokow waa mid galladeedu aada dowlad ahaan iyo shacbi ahaanba u leedihiin gudoomiye jawaari ayaa dhanka kale soo hadal qaaday in baarlamanka soomaaliya uu marayo marxalad wanaagsan islamarkaana uu yahay kan keliya ee xalliya khilaafaadka siyaasadeed ee dalka kaasoo markii hore loo aadi jiray dalal shisheeye mudane guddoomiye waa baarlamaan hantay inuu xalliyo arrimo arrin walbo siyaasadeed xasaasi ah inuu isaga xalliyo halkii ay hortiisii xalka loo aadi jiray dalal shisheeye ugu dambayntii guddoomiyaha baarlamanka jabuuti maxamed cali xumed oo baarlamanka ka hor hadlay ayaa shacabka soomaaliyeed salaan diiran oo uu uga waday shacabka iyo madaxweynaha jabuuti kasakow ka codsaday inay hirgelinta nabadda ka shaqeeyaan muddada guddoomiyaha marooyin iyo madanayaal walaalahay marka hore waxaad iga guddoontaan salaan kal iyo lab ah oon idinka sido shacabka iyo madaxweynaha jabuuti mudane ismaaciil cumar gelle booqashada waxay qaabka tahay soo jiireenka ah ee u dhexeeya labadayna shicib maanta soomaaliya waxaa maraysaa marxalad lagu farxo oon raajaweyn ka qabno nabadeyda iyo horumarkaygaba waxaan u nimid inaan shacabka soomaaliyeed isbarbar taagno waxa u nimid inaan nabadda u hilinno waxaan u nimid inaan midnimada iyo walaalanimada shacabka soomaaliyeed taageerno waa guddoomiyihii labaad ee baarlamanka jabuuti ka socda oo soomaaliya booqasho ku yimaada hadalna ka jeediya golaha shacabka waxaana horey u jirtay in labayo tobankii diseembar sanadkii labada kun iyo labayo tobankii uu baarlamanka soomaaliya khudbad u jeediyey allaha u naxariistee guddoomiyihii hore ee baarlamanka jabuuti idris arnaa'uud cali oo xilligaasi booqasho ku yimid soomaaliya xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
aad ii mahadsan yahay xasan kaafi qoyste oo warbixintaasi inoo soo diray halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii caweyska washington waatan sahre ciida nuur oo inala socodsiisa
Hal shay la dardaaran ayaan ku holinaya fiican oo wanaagsan dhegaystayaal barnaamijka caweyska washington ee caawa qodobadaan idinku hayo waxaa ka mid a dagaal gacanka hadal gaadhay oo ka dhacay diyaarad dusheed iyo sheekh caraba oo la sheegay inuu soo saaray fadwo xaaraantinimaynaysa in dumarku ay baadhaan telefoonada raggooda sidoo kale waxaan barnaamijka ka maqnayn qaybtii halabuurka iyo heesaaga qodobadaasi iyo kuwo kaleba waxaad kaga bogan doontaan caawa iyo caweyska aynu ku bilownay hinaasaha amaba masayrka waxaa la sheegaa inuu dumarka ku badan yahay oo haddii ay arkaan ama ay maqlaan wax ninkooda ka fogeynaya ama soo dhexgelaya ay dagaal ka xigaan ragga lafahaantoodu kama madhna hinaasaha weliba waxaa la sheegaa in raggu haddii uu masayro halistoodu ay badan tahay oo ay isku bedasho xaalad nafsiya oo ay dhagar ku geli karaan rag iyo dumar midkoodii doonaaba ha hinaasee arrimahaasi intay dhulka ka dhacayeen xaalku sahaal u ahaa waxay balan ka dhacday markii hinaasihii diyaarad dusheed dad ku garaacay ee laqaqaban kari waayey hadda waa hinaaso ka dhacay diyaarad hawada duulaysa sheekadaasi waxaa inoo sii wadaya cabdixakiim shirwac saare iyadoo caadi laysku yihi oo la wada faraxsan yahay oo heshiis la yahay oo waxa weeyaan oo halka soomaalida shaarbaha la iska dhunkanayo sida heshiis loo yahay ayaa hawada la galay diyaarad baa la qaatay safar baa la ahaa qisadana saare waxay ka dhacday diyaarad gudaheedii bay ka dhacday diyaaradda la yidhahdo qatar airways waddanka qatar laga leeyahay duulimaadkeedii oo ka duulay magaalada dooxee caasimada waddankaasi qatar isla markaana u duulayay magaalada baali la yidhaahda ee waddanka indonesia diyaaraddan markaa labada qof saad aad u cararbaabtay laba qof oo heshiisay ahaayeen diyaaradday koreen qoys bay ahaayeen dhowr caruuray leeyihiin waxay sameeyeen markii diyaaraddii la koray waa taqaanay dadka qaar baa diyaaradda ku seexda qaarna weligood ma gamcaan aad iyo adanaaba ka mid a kuwa soo taagan haddii diyaaraddu soddon saacadood xataa soconaysa marna waaxid marka markii diyaaraddii cabaar hawada ku jirtay ayaa ninka odayga ahaa wuu hurdo galay wuu lulooday kadibna wuu seexday gabadhina caruurtii wixii baa ku yar mashquulsaneed way soo jeedeen haye ilmo yar baa la socday dhaleen aad iyo aad aad iyo aad dee waa bini aadmiga tala kama dhammaatay waxay istirin balmaad ninkaagii waa kan seexday balmaad tijaabisid haye telefoonkiisii bay soo qaaday howlba hawl bay wada taayeen teknolojiyadan casriga ee muddooyinkan dambe la sameeyey telefoonada marba marka sii dambeysa waa la adkeynaya securitigooga iyo weliba xaaladooda mar qoraalla loo sameeyo mar loo sameeyo batinis waxaa la yidhaha la jiido marba waxbaa loo sameyn jiray iminka waxaa loo sameeyna fartaada ku furmo fingerprint hayar bay telefoonkiisii smartphone-kaa soo qaaday fartiisii bay u saartay isna halkan iska hordaa isna iska hordaa tii dhexo ku jira mobilkiina wuu isfuray mobilkiina u furmay baloga halkaas ka bilaabanta haddaba gabadhii waxay u dhaadhacday sirtiisii iyo weliba telefoonkiisii wuxuu ugu jiray cabaar bay istiri weliba odeygeedii baadh way baadhay haddana way baadhay haddana way baadhay waxaaba u soo baxay inuu ninkani gabadhan inuu khiyaamayay dumar kale soo sawra kula jiray isagoo hawlihiisa iska wata ayaba aragtay lamabay sugin haddaba gabadhii in diyaaraddii gurigoodii la tago diyaaraddii degto oo ay bal halkoogii gaadhaanoo dee la telefoonkana gacantay ku haysaa odaygiina waa joogaayo halkii markay joogtay madaxu duulay gabadhii hinaase awgeed mabay sugin macaayinu toosay iyonu soo kacay in diyaaradii degtee halkiiba laag iyo feyr ku bilowday diyaaraddii iyo weliba duulimaadkii dhammaa iyo dadkii basanjariskii iyo rakaabkii saarnaa waa la isla kacay meeshii yad ahayd buuq baa ka dhacay diyaaradii dagaal baa ka dhex bilaabmay way ku bilowday waa la dejin kari waay mabay wargelinba mabay sugin ba haddaba kadibna waxay sidii ku socotaba caashaqa ogeysiis maley baa hees ku jirta hinaasuhu ogeysiis maley
caashe walaynaan lahayn gabadhana haddaba caddaysay sahray markii diyaaraddii buuq ka dhammaan waayey gabadhii dagaalkii joojin weyday cirkaa la isla maray ay ninkii bailotka ahaa u gaadhay go-aan marka waan garta wuxuu idhi dee si duulimaadkiina uu sii socdo dadkii basanjariska aana aanay dhibtan ugu jirin masaafo dheerna dabcan waa harsanayd go-aan buu gaadhay wuxuu go-aan ku gaadhay markaaynu diyaaraddii meesha ugu sokaysa ee ugu dhow garoon diyaaradeeda ku degi karo inuu ku dego marka waxay noqotay halkiina waddanka indiya waan gartaa diyaaraddii indiyuu leexiyey indiyuu ku degey halkiibuu fadhiisiiyey ninka odayga ahay gabadhii waxaa la yidhi dhulka kusoo heshiiya labadoodii waa la dejiyey waa la dejiyey ilaahowna nabadqab nagugeeda dadkii say hayanba kala qabtay bay ka bilaabantay diyaaradda dhexdeeda aad iyo aad labadoodiiba dhulkaa lagu dejiyey halkii bay ku degeen labadoodii ilmahooga yaraaba waxaa lagu dejiyey halkii waxaa layidhi maxaan ku idhahdaa goobtaa iyadaa de waxaa laga yaaba hawadaad isku dejiyeen waxaa laga inaad dhulka ku heshiisaana waa dhulka taga halkii baa lagu dejiyey dabcan ciidamada ammaanka ee wadanka indiya ayaa gacanta ku qabtay dee dabcan labada qof way dagaalsan yihiin halkiibaa markaa dib baana markii dambe loo saaray diyaarad kualalambor amaba caasimada wadanka maleeshiya u duuleysa diyaaradda markaa dib baa loo saaray ninkiiyo gabadhiina dib bay u fuuleen qolada qatar airways oo iyaguna hadlay ee diyaaradda dagaalka uu ka dhacay waa ka gaabsadeen markii layidhi qisadan cajiibkaa ka warrama waxay yidhaahdeen kama warrami karno arintaasi mar hadday tahay privacy amaba dhowrsoonaan dhinaca maxaan ku idhaahdaa dadka duulimaadka la socday rakaabkayga waan garta dee horta cabdixakiino arrin cajiibaa ka dhacday in badan baa la arki jiray islaan iyo oday dhulka is eryanaya oo guri jajabiyey oo maaragtay howlo badan oo dhulka ka dhace mar haddii hinaasuhu xataa hawada sare laftirkeeda uu kugu qabanayo wax joojinayaaba jirin ragow ha la ys jiro aad iyo aad aad iyo aad midda kale waxaa arrinka cajiibka ka soo baxaya waxa weeyaan telefoonkan qofku u adkeeyey fartiisa may meel kale kuma furi karo muuqaalaqa muuqaalo cajiiba laga sameeyaa sahraay oo nin sidan oo kale intuu telefoonkiisa gabadho inay baadhaay doontay kadibna uu seexday kadibna ay tiraahda ku fur farihiisa tobanka furoodu gacmaha ku leeyahay oo dhan ayay ku eegeysaa kolba mid wuu furmi waayaa telefoonkii marka dambe isna uu soo yar ma wada hurdo soo yar barjeeda uu dareemaya marka farihiisi laga adeeganayo marka ismuu tusin inuu macnaha soo jeedo markay dhammaysatay kacdayba soo kacayaa maad ka habaabe lugta midig suulkiisi suulka intuu leegaya sama arag suulkaa midigtuu ku furanaya lugta iyadoo arkaysa ayagu barwaayo markay ka tagto iyadoo marka hore waxaa is leedahay farahan uma garanaysaa ninkan odaygaa sirtiisa u dhaadhaco farya ku fura kolba mid bay ku eegaysaa marka u furmi waayaanba intuu qoslo ayuu suulka lugta ku furaya haddaba cabdixakiinow markii arrintaasi ay soo baxday ee warbaahinta caalamka oo dhan lagu soo bandhigay in mushkiladaasi ay ka dhacday gabadh moobailkii ninkeeda isagoon ogeyn intay furtay weliba baadhay kadibna ku aragtay sawirro aan cajab gelin haddaba toddobaadkan iminka dhammaaday waxaa wargeysyada caalamka weliba kuwa carabta lagu soo daawacay in sheekh caraba uu soo saaray fadwo ama xukun uu leeyahay waa xaaraan in haweenku ay baadhaan telefoonada nimankooda laakiin sheekhaasi cabdixakiinow kumuu darin oo muu odhan ragguna waa inaanay baadhin telefoonada ay sitaan xaasaskoodu waa wonwey fatwa laakiinse muxuu ga hor imanayaa baad u malaynaysa saaray
haatana waa qaybtii labaad ee waraysi aan dhowaan la yeeshay fanaanada nimco cali migil nimco naruuro oo ka mida fanaaniinta dhallinyarada dalka jabuuti qaybtii hore waraysigeeda toddobaadkii hore ayaynu maqalay nimcoy marka laga yimaado inaad heese qaado oo aad kooxda deegaan ka tirsan tahay weli ma ka qayb gashay dhinaca majaajilooyinka ruwaayadaha iyo masrixiyadaha la sameeyo may weli kama aan qayb gelin taasi waayo weli intaan ku jiro kooxda weyna deegaan wax ruwaayada may soo bandhigin weli waan gartay haddii riwaayad lagu idhaado ka qayb gal dabcan fanaanad baatoo dee waaba lagu odhan doona haddaan hore laguu odhan oo way soo socotaaye ee qaybteed jeli lahayd dhinaca buu qofka xiiseeyaa oo inta badan loo badiyaa ilaa ay dadku kala qabsadaan oy u maleeyaan in qofkaasi dhaqankaa u matelaya mar walba dabeecaddiisa ay ka mid tahay adigu maxaad naftaada ku sifayn lahayd ana waxaan ku sifayn lahaa haddii riwaayad marka laygu odhan lahaa qayb qaybta jacaylka qof qof jecel baan mateli lahaa haye weligaa wax ma jeclaatay nimcooy weligaa qof ma jeclaatay anigu haa waan jeclaaday haye jacalkana waan arkay ilaahay wuu ku tusay ilaahay wuu ku waxaa la yidhaahdaa marna waa qaraadh marna waa macaan hadba waa siduu kuu soo maraa hees ku jirtay siduu kuu soo maray nimcoy balaa la istooyde
jacaylka horta uu iska iska sahlanaayo markii wuxuu ugu daran yahay qofkaad jecesha oo aanan warba ku hayn waa laila wadaagay haddii kale waxay noqon lahayd jacayl aan lagula wadin waktigaaga ayuu lumin ha waktigaaga yuu lama bunbun lahaa marka nimco heesaha aad qaado mar haddaad dee imika isku haya iskamaha karade noqotay ood adigii isku heesi karta keligaa codkaa dahabigana ilaahay ku siiyey ee hees adiga naftaada ku saabsan weli ma laguu sameeyo ma ku luuqaysa hees aniga ii gaar ahaa waa la ii sameeyey oo waxaa kamida hees la idhaahdo tiiraanyo heestaaba aniga ii gaara oon ka codsaday abwaanku inuu ii sameeyo waa abwaankee hal abuuray abwaan daa yaroo reer jabuuti oo la idhaahdo cabdilaahi cabdilaahi jeesta la idhaahdo ayaa ii sameeyey heestaa haye
marka heestaan aabaan ka codsaday maa faahfaahin dheeraada waxaanu ka heli doonaa heesta markaad ku dhufatee bal nimco heestana noogu sii yara daah saa nugu garanno bal hadda tiraanyadaas
waqtigaa tagay bashadii taariikhdan oo ka warin isaale wuxuu ibaday ibaday ismiisiigu lamaa garaadku wuxuu tagtaa wanaagnika ku tari saniyo waagaa togay
waqtigaa tagay bashari taariikhdan oo ka wari tusaale wuxuu ibaday ibaday tusiisiigu lamaada
ka waran markaa qofkii heesta ku socotay si gaara ma loogu sheegay mise waa iska dhex fahan arinku
kolley dee heestaabu ka fahmaya uuna garan doonaa isaga u qaada laakiin in bogoska waxba looma dhigin in bogoska waxba umaa dhigin soo maaha may waxba uma dhigin waan gartay nimcoy bal anigu aan hees kaa codsado mar hadday taasi adiga kugu socotay bal halkaa ii dhig intaan intaa heestaa kaga soo gudubno hees la yidhaha saamigii naftaydow heestaasi maxay ku timi ereyada yaa hal abuuray bal heestaa iiga waran qisadeeda
heestaa horta intaanan ereyadeeda kaaga faalloon hahe barnaamijkii horta sanadkan sanadkan cusbaan markuu soo gelay barnaamijkaan ku qabanayay hargeysa anuu jooga haye ayaan kusoo bandhigay ahayd Waa marka ciidii carafana gabadh baa iga soo daba qaaday jiga joogta oo reer jigjiga oo anigaa la jiray marka waxaan he- ereyada waxaa sameeyey heestan abwaan weyn oo canada jooga oo la yidhaahdo mawlid xasan curjin baa sameeyey laxankana waxaa ii sameeyey suga cabdilaahi boqore muusigana waxaa sameeyey axmed weli ibrahim furolle oo halkan ka salaamaya waan gartay n ereyada waxaa iska lahaa marka abwaanka n isaga unbaa sameeyey ina siiyey heestaa oo igu yiri nimcoy n adigaan ku siiyey heestaa kunoo soo qaata markaasaan baan u kaalay bal hadda heestaana maqashii markaad hoobey in jacayl saldhigaaye hoobey sablayga beerkiyo sanbabada jirkayga naasi weyni hantiyaye saamigii naftaydo sinakama qarin ubaxiyo habeen sakanada socdiyo saacadan sirshaa oon ku sugayay masaldhikana soo dhaqsay
sablayda beerkiyo sanbabada jirkaygana si weyniantiyaye saamigii naftaydo sina kama qarin subaxiyo habeen sakanada socdayo saacadan tirshaa oo waan ku sugayahay subaxiyo habeen sakanada socdayo saacadan tirshaa oo waan ku sugayahay saadaasha guusheena samawada carafteed satir waxaan ka tuugaba sida aan rabay hataye saadaasha guusheena samawada carafteed satir waxaan ka tuugaba sida aan rabay hataye wasaldhigay kalgacalkuye sacaabiyo caayartuma nosaldhigay jacaylkuye sacaabiyo caayartuma nosaldhigay jacaylkuye wasaldhigay kalgacalkuye sacaabiyo caayartuma nosaldhigay jacaylkuye sacaabiyo caayartuma nosaldhigay jacaylkuye nimcay markaa gabagabadii barnaamijkeenu soo gaadhnay ee aniga iyo dhegaystayaasha iyo dabcan dadka reer jabuuti amaba dadka soomaaliyeed oo dhan meel kastoo inaga dhegaysanayaan heesta aad nagu dhaafi lahayd ee aada noo soo xuli lahayd horta dhammaan waan salaamayaa adiga iyo shaqaalaha bahda kula shaqeynaysaba waxaan halkaa ka salaamayaa abwaanadii iyo musishanadii ii soo samey heesahan iyo abwaanadii igu soo qiimeeyey igu soo qadariyey heestaan igu dhaafeen waxay tahay muhasha la yidhaahdaa oo heesuu sameeyey sahal cabdillaahi ibraahim sahal bulla sameeyey laaanasiga cabdillaahi boqorra sameeyey waan gartay muhasho bal nooga gawdsi nimcooy muhasha waa xaggayga cisuuhu waa midkayga hubeyda waa macayga dantuguna waa marlayga marqowda oon ku dhehdo macaana waa marlayga muqaagu awdow dhayaha iyo maanka codkaaga maararowsha dhagaaha maqalkayga codkaaga maararowsha dhagaaha maqalkayga heestaasaan igu macasila aad baan kaaga mahad celin kaaga mahad celinayaa adigii asxaabta kula jeegta kula shaqeysatada saaro ciidamada adigaa mudan nimca naruuro guud ahaan dhegaystayaashana waxaan kaga tegayaa heestaasi muhasho tan iyo intaynu mar kale kulmayno waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
heeskaasina waxaa u dambeeyey barnaamijkii caweyska washington oo inoo soo diyaarisay islamarkaana inala socodsiinaysay saare ciidlanuur halkaad ka dhegaysanaysaana waa v o a gabagabadii barnaamijkeena ayaan kusoo dhownahay dhegaystayaal waxaana idinku dhaafayaa codka fanaanka cabdinuur jaas iyo faaduma haldhaa iyo heeskoodii dabaylaha mayga celin codadkaasi fanaaniinta cabdinuur jaas iyo weliba faadum haldha ayaan kusoo gabagabaynana baahinteena idaacadadooyinka iminasalaanta af soomaaliya v o e tan iyo kulanta damba waxaad leenahay saas iyo nabadgelyo